العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين مضاaرع لفاعل المفتوح عyنا بكسر وصده المريح إن كاana مثل bاaca و تاawعd أو مضcفا مع اللزوم qad warad وضم عayna ma تacadى minه kmdh وtlh فاxfadه فduu تacadin qad yجيء بkasr kadaaka laazimun bidammin fadri waltazamu lkasra bificlin waaxidin min almucaddaa xabbahu fajaahidi wajhaani fii harra wacalla calala washadda washad wabat wanam warama alcamala washajahu waaddahu wanahahu faclan bihaadaa wanshuran wabuhahu mudaaricun mudaaric mudaarica oo lifacala facalo u sugnaaday facalihii almaftuuxi la fadxiyey caynan min jihati cayn laga fadxiyey bikasri wasdihi dhexdiisa kasrintiisa ayuu ku dheehnaaday wasdigii almaliixi ee wanaagsanaa in kaana waa haddii uu yahay facalahaasi midla baaca baca oo kale ow ataa ama ataa oo kale ow wacada ama wacadda oo kale ow mudcafan mid la tadciifiye haddii uu yahay maca lusuumi laasimnimo maceeda la tadciifiyey mudcafka oo qad warada soo arooray ee waxaan ku soo jirnay oo aan soo bilownay kitaabkii xadiiqatu tasriif ka sheekaynayey sarfiga waxaan soo sheegnay kelimooyinka carabiga ee ismi iyo ficil iyo xaraf u qeybsama waxaa la tasriifiyaa waa ismi iyo ficli ismi dhammaantii lama wada tasriifiyo ficli dhammaantiina lama wada tasriifiyo ismiga carabiga isla markaana mutamakinka ah ee mebniga asliga aan ahayn iyo ficliga mutasarifka ah labadaa ayaa tasriif aqbalaya xaraf iyo xaraf waxa shabbahaana tasriif ma aqbalayaan xaraf la garaye waxa shabbahaa waxa weeyaan ficliga ee ismiga khayrulmutamakinka iyo ficliga jaamidka ah labadaasi tasriif ma aqbalayaanoo beri bay ka yihiin waxaa tasriif aqbalaya ee la tasriifinayaa waa asmaada mucrabada ah isla markaana ee carabiga ah iyo ficliga mutasarifka ah waxaan soo sheegnay musanifka raxmat ullaahi calayhi wuxuu soo hormariyey tasriifu alafcaal afcaasha tasriifinteeda tasriifu lafcaalna wuxuu uga hadlay shan qayb shantaa qayb qaybta hore waxa weeyaan ficliga hulaaiga ah mar haddii hulaai la yidhaahdo saddex xaraf uu yahay waa mujaradun isagoo hulaai ah oo saddex xaraf ah haddana ziyaado wata wax jira maaha waayo kelimada aslulwadcigeeda ismiga iyo ficliga asal ahaan saddex xaraf kama yaraadaan saddex saddex ficli saddex kamaba yaraadee ismiga saddex haddii uu ka yaraado wuxuu noqonayaa shabiihun bilxarfi xaraf buu shabbahayaa mebni buuna noqonayaa ee shanta qeybee uu ka hadlayo wuxuu usoo hormariyey ficliga hulaaiga ah sida loo mudaaricaynayo weliba mudaarica kale dan kama uusan yeelanoo kama uusan hadline wuxuu ka hadlay oo keliya marka la mudaariceeyo qablaalaakhirka xarakada la saarayo caynulkelima xarakada la saaraya ayuu ka hadlay labaad wuxuu ka hadli doonaa ficliga hulaaiga caynta ka jiran damiiru rafca mutaxarika sida loola xidhiirinayo saddexaad wuxuu ka hadli doonaa ficliga mujaradka hulaasi iyo rubaaci midkuu doonaaba ha noqdee qaabka loo siyaadinayo iyo ziyaado waxa ay tahay afraad wuxuu ka hadli doonaa ficliga aan hulaasiga ahayn waa rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasiye sida loo mudaaracaynayo shanaad waxa u dambeeyuu ka hadli doonaa ficli oo dhan hulaasi iyo rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi isku wada dar sida amar looga keenayo shantaa arrimood ayuu tasriifu alafcaal kaga hadlayaa musanifka shantaa arrimood qaybtii u horraysay ayaan ku jirnay oo ahayd ficliga hulaasiga ah sida loo mudaaracaynayo waxaan soo sheegnay ficliga ulaaiga ee mujaradkaa owsaan ahaan saddex wasan buu leeyahay waa facala faciila facula waxaan ka soo baxnay facile iyo facula sida loo mudaaraceeyo waxaan soo sheegnay facula marka la mudaaracaynayo qablalaakhirka waa la damini sida maadigaba qablalaakhirka uu damisan yahay shardi male shaadna male dhammaan yafculu bay ku imaani waxaa kaloo soo sheegnay faacila arka la mudaaracaynayo qablaalaakhirka waa la fadxini oo yafcalu ayuu mudaarica ku imaanayaa shardi ma leh shaad bayse lahayd shaad shan iyo toban ee shan iyo labaatan noqonaya marka la isku daro laba iyo toban dulwajhayn ahoo ee wejkii qiyaaska ahaa iyo wej shaadoo kasre ee ku imaanayey iyo saddex iyo toban wej shaad ee keli ku yimaado oo kasre ku yimaado shan iyo labaatankaas shaadna waa soo sheegnay waxaa tambiiha oo laisku baraarujinaya mar haddii aan soo barannay faacila mudaariceeda inuu ku yimaado hee yafcalu oo ceenta ay fadxisan tahay wixii shaad noqday mooye xamiida mudaariceedii muxuu noqonayaa miimka xarakadee la saaraya fadxa yaxmadu soo maahan xamida yaxmadu axmadu naxmadu taxmadu ina alxamda lilaahi naxmadu ina alxamda lilaahi naxmuduhu haddii la yidhahda ka waran facila xataa shaad uguma timaado yafculu shaadna xataa yafculu uguma timaado saxiix marka naxmuduhu ninle haddaad maqashaan waa khaldan yahay soo maaha naxmadahu ha loo soco waayahay halkaa waxaan kaga soo baxnay facula iyo facila mudaaricoodii waxaan bilaabaynaa facala mudaariceeda facala mudaariceeda waa ugu hadal badan yahay ilaa xadna waxoogaa buu ugu yar adag yahay qolyaha kale waa ka sii adag yahay sidaa darteeda ayuu musanif ka dibdhigay waxoogaana wuu ka hadlay oo ilaa laga gaarayo ulaai caynta ka jiraan damiiru rafca mutaxarik qaabka loola xiriirinayo wuxuu ka hadlayaa facala mudaariceeda si marka arrinta ay u fududaato oo facala mudaariceeda fahankeeda uu u sahlanaado awalan facaladu waxay u qeybsami laba qayb saxiix iyo muctal isbilowga hore facalo kelina uma qeybsantee ficli oo dhanaa u qeybsamaa oo facalo iyo facile iyo facula saddexdaba isku daree muctal iyo saxiix bay u qaybsamayeen qolyaha kale waxaanan u soo qaybinin ayaga muctalkooda iyo saxiixooda iskuwaduu marayay wax dhibaatee ma jirin facile haddii ay muctal tahay iyo haddii ay saxiix tahayba yafcalubuu mudaariceeda ku yimaadaa wixii shaad ka noqday mooye facula saxiixeeda iyo muctalkeeda yafculu buu ku imaanayaa shaad iyo shardi midna male marka ayagu qaybsan looguma baahnayn facalase aqsaamteeda in la barto waxay sahli mudaariceeda aqsaamta uu leeyahay in la fahmo haddaba ficliga wuxuu u qaybsamayaa laba qayb saxiix iyo muctal saxiix maxaa la yidhaahdaa ficliga xuruuftiisa saddexda xarafuu ka kooban yahay xaraf ka mid ah wow iyo ya midna hadduusan ahayn ficliga saddexda xaraf ilaa waa ulaaiya waa saddex xaraf saddexdiisaa xaraf mid ka mida hadduusan waaw ahayn ya-na ahayn ficligaa waa saxiix qatala waaw iyo ya ma ku jirtaa saxiix weeye wacada waaw iyo ya ma ku jirtaa awe bilowga soo ma ahan muctal weeye saxiix saxiix waxaa la yidhaahdaa ficliga xuruuftiisa saddexda ah xuruuftiisa saddexda marka aan leenahay xuruufta saddexdaa xaraf aan ahayn oo lagu soo daray hadduu wow ama ya noqdo muctal ma noqonayo ficliga ee saddexda xaraf ee asalkaa weeye waxa la eeganayo ficliga saddexdiisa xaraf ee ulaaiga uu ku yahay ee usuusha ah mid ka mida wow hadduusan ahayn yana ahayn ficligaa waa saxiix mid ka mida wow hadduu yahay ama ya yahayna muctal weeye saxiix soo maahan waa yahay awalan ficliga labadaa qeyb ayuu u qaybsamayaa saxiix iyo muctal saxiixiisaa wuxuu usii qaybsamayaa saddex qayb muctalkana shan qayb sideeday isla noqonayaan wax sahlan waaye saxiixa saddex qayb musanifkana wuu keeni doonaa aqsaamtaas oo dhan saxiixa saddex qayb ayuu u qaybsamayaayo saalim iyo mahmuus iyo mudaacaf saalimun mahmuusun mudaacafun saalimun waxaa la yidhaahdaa ficliga saxiixa ah isla markaana xuruuftiisa xaraf ka mid a saddexda xarafuu ka kooban yahay xaraf ka mid a usan hamso ahayn hamso waa la yaqaanaa soo maaha alif uusan ahayn kow labada xarafee u dambeeye isku xigaana isku nooc ayaan noqonin isku jinsi ayaan noqonin saalim waxaa la yidhaahdaa aan ku celiyo saalim waxaa la yidhaahdaa ficliga xuruuftiisa saddexdaa xaraf ka mid ee hamse uusan ahayn isla markaana labada xarafee u dambe isku jinsi ayaan noqonin laba laam laba ra laba jim ayaan noqonin ficligaa waxaa la yidhaahdaa saalim wuu badbaadayoo hamsuu ka badbaaday tadciif oo labada xaraf oo dambe isku jinsi inay noqdaanna wuu ka badbaaday macnuhu waa sida qatala hamse ma ku jirtaa labada xarafee u dambe isku nooc miy ma yihiin heeta iyo laam baaba u dambeeya isku nooc maaha soo maahan waa yahay akala hamse ma ku jirtaa haa ficligaa saalim ma aha haddaba mahmuusaa la dhihi doonaa waa yahay radada ficligaa hamse ma ku jirtaa labada xarafee u dambe isku nooc ma yihiin haa saalim ma aha haddana saalim waxaa la yidhaahdaa ficliga saddexda xaraf mid ka mida waa inuusan hamse noqonin labada dambena waa inayan isku nooc noqonin sax ma tahay mahmuusna waxaa la yidhaahdaa saddexda xaraf mid ka mida hadduu hamse noqdo sida akala sa'ala qara'a akala hamse ma ku jirtaa xaggey kaga jirta bilowga soo maahan sa'ala hamse ma ku jirtaa xaggey kaga jirta dhaxda qara'a hamse ma ku jirtaa xaggey kaga jirta mahmuusaa la yidhahdaa kaasi saalim ma aha waa mahmuus waa saxiix oo xarfulcillo kuma jiro laakiin hamsaa ku jirta saddexaad mudacaf saxiixa qaybtiisa saddexaad waa mudacaf mudacafka waa ficliga saddexda xarafee uu ka kooban yahay labada dambe isku jinsi ay noqdeen sida radada radada maxaa u dambeeyaa radada sidaa looma akrin karo hadhow waa laisku idqaami doonaa laakiin haddeen inaad garataan ubaan doonayaa radada laba daalaa u dambeeya soo ma ahan ee ficligaa mudaacafaa la yidhaahdaa intaa ma la fahmay mudaacaf waa saxiixa waa saddexdaa qayb saalim mahmuus mudaacaf muctalkana shan qayb weeyaanoo muctal ma la yaqaanaa horta maxaa weeye saddexda xarafuu ficliga ka kooban yahay mid ka mida wow noqda ama ya noqda soo maaha haddaba shanta shanta qayb waxay ka imaani xarafka wowda noqday ama ya-da noqday xarfulcillaha noqday xarafka u horeeya inuu yahay xarafka dhexda ku jiraa inuu yahay xarafka u dambeeya inuu yahay xarafka u horeeya iyo xarafka u dambeeya inay wada yihiin xarafka dhexda ku jira iyo kan ugu dambeeya inay wada yihiin shanta waxay ku imaanay xarfulcillaha meesha uu gelayo xarfulcillaha hadduu ficliga bilowgiisa galo wacaada xarfulcillo ma ku jira yaasaara xarfulcillo ma ku jira xagee kaga jira bilowgu kaga jiraa saxiix ficligaasi miaal baa la yidhaahdaa magacii miaal miaal sabab baa loogu bixiyey mar baan ogaan doonnaa arasna waa la yidhaahdaa madaxa laga hayaa waayo haddii la doono waa yahay bayaaca bayaaca qawaala xarfulcillo ma ku jira xagee kaga jira dhexduu kaga jira soo ma ahan ficligaasi muctal weeyaan dhexduu ka jiran yahay ajwaf baa la yidhahda magacii ajwaf joof waa caloosha soo ma ahan ajwaf calooshaa laga hayaa weeye calooshu ka jiran yahay صaxiix waa yahay dacawa dacawa ramaya xarfu cillo ma ku jira xagee kaga jira xarafka ugu dambeeya soo ma ahan ficligaana naaqis baa la yidhaahdaayoo xarafka u dambuu ka jiray ayaa loo jeedaa asna qeyb weeye saddex qeyb aad haddeer muctalkii haysad xarful cillihii oo awalka yaalla magac buu lahaa miaal ama aras xarful cillahoo dhexda yaallo magac buu lahaa ajwaf xarful cillahoo aakhirka yaallo laamta magac buu lahaa naaqis sax ma tahay waxaad dhici karta ficliga saddexda xarafee uu ka kooban yahay laba ka mida xarful cillo inay noqdaan ficliga saddexda xarafuu ka kooban yahay laba inay xarful cillo noqdaan oo hal keli xarfu saxiix uu yahay saddexdaba inay xarful cillo noqdaan ma dhici karto markuu ugu badan yahay labaa xarful cillo noqoni labadaa xarful cillaha noqonayo waxay noqon karaan ficliga xarafka uu ka bilowdo iyo xarafka u dambeeya xarafka uu ka bilowdo iyo xarafka u dambeeya saxiix wacaa wacaya wacaya xarfulcillo ma ku jiraa meeqaa xarfu cillo ku jirto xagey kaga jiraan bilowg iyo aakhirka soo maahan xarafka dhexda yaallana waa xarfu saxiix cayn weeye soo maahan kaa waxaa la yidhaahdaa lafiifun mafruuqun magacaasaa loo yaqaan lafa wuu duube weeye lafdiga macnihii wa jannaatin alfaafan qur'aan ma ku aragteen alfaafan isku baran waayo waa yahay lafiifun wax duuban weeye mafruuqun wax la kala fogeeye weeye la kala geeye soo ma ahan macnaha loo jeedaana waxa weeyaan ficligani laba xarful cillaa ku duuban isla markaana iskuma xigaane way kala fog yihiin oo xarfu saxiixa u dhexeeya lafiif mafruuqa macnihii waa sida taa ma la fahmay waxaa kaloo suuroobi kara labada xarful cilla oo ficliga ku wada jiro inay isku xigaan markay isku xigayaanna caynta iyo dhexda iyo aakhirka ay dhacayaan awalka ma wada dhici karaan xarafka ficliga uu ka bilowdo iyo xarafka ku xiga laba xarful cillo ma noqon karayaan ee waxaa dhici karta xarafka dhexda yaallo iyo xarafka u dambeeya laba xarful cillo inay noqdaan sida hawaa nawaa hawaa iyo wixii la mid ah saxiix kaana waxaa la yidhaahdaa lafiifun maqruunun lafiif waa la yaqaanaa laba xarfulcillaa ku duuban weeye soo ma ahan maqruunun labada xarfulcillana way isku xigaan weeyaanoo xarfu saxiix uma dhexeeyo war intaa ma la fahmay ficliga sideeddaa qayb buu noqonaya isbilowga hore wuxuu u qaybsamay saxiix iyo muctal saxiixiisa saddex weeyaanoo saalim iyo mahmuus iyo mudaacaf muctalkana shan weeye miaal ama aras ajwaf naaqis lafiif mafruuq lafiif maqruun macno ahaanna waa loo fahmayaa soo ma ahan ya waa yahay ajwaf maxaa loo jeedaa dhexduu ka jiray soo ma ahan waa yahay intaa markaad sidaa u fahanto halkaa ha kuu joogo intaa meel ku xifdi intaasi ayaa kolba qaadna mari doona insha allahu tacaala oon facalada ku wada arki doonnaa waxaa jira facalada mudaaraceeda afar qeyb ayuu u qaybsamaa waxaan ogeyn faculo mudaaraceeda hal buu ahaayoo yafculu keliyuu ku imaanayey facilo mudaaraceedana yafcalu buu ku imaanayey yafciluna shaadnimuu ugu imaanayey soo ma ahayn facalo mudaaraceeda afar qeyb ayuu u qaybsamay afartaa qayb waxaa weeyaan nawcun yuftax wa nawcun yudam wa nawcun yugsar wa nawcu dulwajhayn qayb facalo mudaariceeda ka mida qablaalaakhirka waa la kasrini oo yafcilu buu mudaarici ku imaanay qaybna dhexda waa la daminiyoo yafculu buu ku imaanay qaybna dhexda waa la fadxiniyoo yafcalu ayuu ku imaanay qaybna dulwajhayn weeyo kasre iyo damuu ku imaanay fatxa kuma jiro kasruu ku imaanayoo yafcilu ah ama damo oo yafca- yafculu ah saddex afartaa qayb ayuu u qaybsamay nawcu yuksar nooc waa la kasrini mudaarica cayntiisa oo yafcilu nawcu yudam noocna waa la godi oo yafculu ayuu ku imaanay nawcu yuftax noocna waa la fadxinayoo yafcalu ayuu ku imaanay noocna waa dulwajhayn kasre iyo damuu ku wada imaanaya yafcilu iyo yafculu afartaa qayb ayuu u qaybsamay afartaa qayb mid walba dawaaci buu leeyahay dawaaci keento daacin kii wax uu yeeraya weeye dawaacinna waa jamici dawaaci buu leeyahayo nawcun yuksaru in la kasriyo waxbaa sababa waxbaa keena in caynta la damiyo waxbaa sababa in caynta la fadxiyo waxbaa sababa dulwajheen inuu noqdaana sabab baa keena asbaabtaasuu doonayaa inuu ku baro wuxuu ka bilaabay facalo mudaariceeday nawcun yuksaru nawcii la kasrinayey oo mudaarica yafcilu lagu keenayey noocan la kasrinayo wuxuu leeyahay dawaaci afar ah iyo shuhro wax la yidhaahdo dawaaci afar ah afar daaci baa kasraha caynta keena iyo wax shuhro la yidhaahdo oon arki doonno shuhrada macnaheeda waxa weeyaan ficligan yafcilu buu ku yimid mudaariciisi wax sabab ahoo inuu yafcilu cayntiisa kasre ay ku timaaddo keenayoo muuqdaana ma jiro keli carab ubbaa laga maqlay iyagoo sidaa ugu hadlayo daraba mudaaracee yadribu jalasa mudaaracee yajlisu carab le laga maqlay iyagoo sida leh sabab caynta in la kasriya keenana keen- keenayna kuma jiro ficliga kaasi shuhratulkasra la yidhaahdaa afar daacina wuu leeyahay afartaa daaci ee ficliga mudaaracee facalo ka yimid yafcilu inuu ku yimaado keeno kow facalada caynteedu waa hadday ya ku jiran tahay facaladii waa muctalulcayn cayntay ka jiran tahay cayntu waa la yaqaanaa soo maahan horta qaabka wax loo weysno iyo waxaas waa la yaqaanaa isagana wuu keeni doonaa insha allahu tacaala facalo caynta ayay ka jiran tahay ya bayna kaga jiran tahay waaw ma aha ya bay kaga jiran tahay waa kow facala laamtay ka jiran tahay ya-bayna kaga jiran tahay waa labo facala fa'day ka jiran tahay wow bayna kaga jiran tahay yacni wow iyo ya midkay doontaa ha kaga jira fa'day ka jiran tahay waxay doontaa ha kaga jiranaato waa saddex daaciga afraadee u dambeeyaa waa facalo waa mudaacaf mudaacaf waa la yaqaan haddeeraan barannay muxuu ahaa mudaacaf maxaa isku mid ah labada xarafee u dambeeya isku mid ah soo ma ahan facaladii mudaacaf weeye isla markaana waa laazim oo mafcuul ma qaadato ficli mafcuul qaataa maaha ilaa afcaasha mutacadiya laazim u qaybsamaaye afartaasi dawaaci lkasra la yidhaahdaa aan ku celiyo facala cayntu hadday ya kaga jiran tahay yafcilu buu mudaariceeda ku imaanay baaca mudaariceeda sidee noqonaya yabiicu facala laamta hadday ya kaga jiran tahay yafcilu buu mudaarica ku imaanay ataa mudaariceeda sidee u imaanaya ramaa yarmii soo ma ahan facala fa'day ka jiran tahay wow iyo ya midkay doontaa ha kaga jiranaato yafcilu bay ku imaani wacada mudaariceeda sidee ku imaani wajaba yajibu saxiix soo maahan waayahay facalo waa mudaacaf isla markaana waa laazim oo mafcuul ma qaadato afartaa jeer mudaarica yafcilu buu ku imaani mudaacafka laazimkaa waa sida xanna oo kale yaxinu anna yainu saxiix intaa waa la fahmay waa yahay facala caynta markay ya ka taallo oo ya ay kaga jiran tahay mudaarica muxuu ku yimid yafcilu soo ma ahan sida baaca muxuu noqonayaa kaala maala weligaaba ku wad baaca yabiicu yafcilu buu ku yimid mudaaricii si fiican u fiirsada baaca yabiicu yaada xarfulmudaarica soo ma ahan xarafka ku xigaa ma reeban yahay hee wuu hoos dhigan yahay soo ma ahan yafciluna xarafka ya-da ku xiga wuu reebnaa waxaa hoos dhignaa wuxuu ahaa xarafka u dambeeya midka ka hore saxiix yabiicuna xarafka u dambeeya midka ka hore waa reeban yahayba yafcilu way ku timidna waan leennahay xaggee iska qaban la'dahay wey waa inaad fahamtaan iclaal baa sidan yeelay sideedaba iclaal waxaa la yidhahdaa saddex qayb ayuu u qaybsamaa markeedaan ogaan doonnaa iclaal ayaa sida yeelay iclaalka sida u yeelana waxa weeyaan ficligan baaca horta baaca yaa buu ku jiran yaan leennahay alifaana dhexda u taallaa haddeer soo ma ahan asalkii wuxuu ahaa bayaca bayaca yaa dhexda taalle yaa haddii ay dhexda taalle iclaal sarfiyaa lagu sameeyey oo qaacido sarfiyaa waxay tahay wow iyo ya inay xarakoobaan fatxana ay ka horrayso ayaguna sidoodaa wownimada iyo yanimadaa iyagoo xarakaysan loo daayo fatxaana ka horraysaa ku xigtaa garo wax dhici kara maaha maxaa la samaynayaa alifaa loo bedeli laazim waay wow iyo ya mar haddii ay ayagu xarakaysan yihiin fatxa iyo dame iyo kasre midkay doonaan ha ku xarakoobaan isla markaana fatxa ka horreeyaa wuna ku xigaa laazim waxa weeye wowda iyo ya-daas in alif loo bedelo bayaca ya-dani way xarakaysan tahay soo maahan maxaa ka horreeyaa ba kordhigan yaa ku xigta hee ya-dan waa in alif loo bedelaa baaca sidaasay ku timid taxaraka xarfu اlcilati wanfataxa maa qablahu qulibat اlcilatu alifan fasaara baaca sidaa ayuu ku yimid waa yahay isagoo baaca sidaa u ah ayaad mudaaracaysa mudaariciisa asal ahaan wuxuu ku imaani lahaa in la yidhaahdo yabayicu yabayicu calaa wasni yafcilu saxiix yabayicu haddana qaacido kalaa imaani qaacidadaa kale waxa weeye xarfulcilla cayn yaallo in uu xarakoobo xarfu saxiix ka horreeyaana xarakala'aan noqdo wax la ogol yahay maaha iyaduna xarfulcilla cayn yaallo لsاakinin saxanquli taxriika min diliinin aatin cayna ficlin ka abin ibnu maaligaa yidhaahdaa xarfulcillo cayn hadduu yaallo xarakoobana xarfu saxiix xarakala'aanena uu ka horreeyo wax suuroobi kara maaha maxaa la samaynayaa hadda yabyicu u fiirso yaab ba'da way reeban tahay xarakala'aan wey soo maahan ya-dana hoos dhigaa saaran hee ya-dan caynulkelimada taalla inay hoos dhig qaadato ba'dana xarakala'aan ay noqotay in reebanta lama ogola maxaa la samaynayaa ya-da hoos dhiggii saarnaa ba'da keen ya-diina reeb muxuu noqonayaa yabiicu sidaa ayuu ku yimid yabiicu asluhu yabyicu yabiicu asalkii wuxuu ahaa yabyicu xarfulcillihii baa xarakoobay xarfu saxiix xarakala'aanayna waa ka horreeya xaraka ma qaadi karayee naqli baa lagu sameeyey aliclaalu binaqli wax la yidhahdaa lagu sameeyey sidaa ayaa xarakada looga qaaday ya-da loona reebay yabiicu waa yahay intaa iclaalkay markaas sidaa u fahanto waxaa nidhi facalo caynteeda haddii ay ya tahay yafcilu buu mudaarica ku imaanayaa soo ma ahan waa meeqa hal ma tahay hal shardi bay leedahay saxiix haddana waa meeqaa hal shaadna way leedahay ku dheg yaya idinka fakarin hal shardi bay leedahay hal shaadna way leedahay shaadkaa sahlane aan hormariyo shaa'a ayaa shaadah shaa'a asluhu shaya'a weeye sida bayaca oo kale waxay ahaan lahayd caynta yaabaa u taallaayo in lagu keeno sida yabiicu oo kale yashii'u in la yidhahday ahayd soo maahan labadhihina waxaa la yidhi yashaa'u shaa'a yashaa'u shaad weeye saxiix halkaa shaaday leedahay hal shardina way leedahay halka shardi waxaa weeye maya cayntu markuu yaallo ya markay taallo shardi male waa khaldi caynta markay ya taallo har waxaaba la yidhaahdaa laa daaciya aqwaa minhu daaci kaba xoog badan oo ka qaalib noqonayaa maba jiro cayntu hadday ya tahay waa bilaa shardi laakiin hal hal shaad bay leedahayoo shaa oo keli ah taa ma la fahme saxiix in kaana milu baaca baaca oo kale haddii ay tahay yafcilu bay ku imaani shardi male hal shaadna way leedahay oo shaa'a taa ma fahamnay maxaa ku xiga ow ataa ma yahay ataa waa facaloo laamta ya kaga jiran yafcilu bay ku imaani ataa ya'tii ramaa yarmii saxiix ma tahay waa yahay tanaa hal shardi leh hal shaadna leh facalo laamta markay ya kaga jiran tahay hal shardi bay leedahay yafcilu bay ku imaani hal shardi ayay leedahay hal shaadna way leedahay halka shaad waa abaa kelimatu abaa abaa asluhu abaya wuxuu ahaan lahaa ya-bii in lagu keeno sida yarmi oo kale laguma keeninaya ya-baa buu ku yimid shaad weeye saxiix soo ma aha hal shardina wuu leeyahay halkaa shardi marka si fiican ugu dhega waxoogaa buu fara badan yahay halka shardi waxaa weeye facalada laamteeda marka ay ya taallo caynta xarfulxalqi waa inuusan oolin caynta xarfulxalqi waa inuusan oolin cayn iyo hayn lixdaa xaraf mid ka mid ah caynta waa inuusan oolin marka laamta ay ya tahay halkaa shardi buu leeyahay caynta xarfulxalqi hadduu yaallo ka waran caynta xarfulxalqi hadduu yaallo xarfulxalqiga waan gaari doonaayo jaalibulfatxi baa la yidhaahdaayo yafcalu mudaarica inuu ku yimaaduu sababaaye xarfulxalqigaa xoog badnaani ya-diina waa laga xoog badini ficliga mudaariciisiina yafcilu ku imaan maaye yafcalu buu ku imaani laamta ya baa taalla ceyntana xarfulxalqi baa yaallaa ceynta xarfulxalqigaa xoog badnaani miiaal nahaa xarafka u hore nuun weeye xarafka labaadna ha soo ma ahan laamtana ya buu kaga jiran yahay yanhii in la yidhaahday ahayd soo ma ahan lama dhihina yanhaa baa la yidhi calaa wasni yafcalu sabab heeceentay ha taalla xarfulxalqi ah sacaa yascaa saxiix soo ma ahan laba kelimood sidaa garab maraa la arkay oo iyadoo laamta ay ya tahay cayntana xarfulxalqi yahay haddana yafcilu ku yimid laba kelima laba ficli baa lagu arkay oo labadaa ficli waa kube baqaa iyo nacaa baqaa yabqii nacaa yancii labadaa ficli ayagu yafcilu asalkii horey ku yimaadeen oo xarfulxalqiga dan kama ayan yeelanin laamta hadday ya taallo cayntana xarfulxalqi yaallase waxaa asal ah xarfulxalqiga inuu xoogbato yafcalu lagu keeno taa ma la fahmay xarfulxalqiga marka uu xoog badanayo lafteedaa shardi leh haddana maxay tahay fa'da waa inuusan ka jiranayn ficliga caynta xarfulxalqi baa yaalla laamtana ya baa tala soo ma ahan fa'da waa inuusan wow ama ya ayaan oolin kaa magicii muxuu noqonayaa fa'da wuu ka jiran yahay laamtana wuu ka jiran yahay magac ma yeelanaya lafiif mafruuqe soo ma ahan lafiif mafruuqe waa inuusan noqonin caynta xarfulxalqi marka uu yaallo hadduu lafiif mafruuqe noqdo heellaba daaculkasraa iskaashada markaa laamta daaculkasra ay ahayd fa'dan jiratayna waa daacilkasra laba daacilkasra hadday iskaashadaanna ceynta xarfulxalqiga ayagaa ka adkaanaya saxiix yafcilu bay ku imaanayaan walaa yani ayuu noqonayaa war intaa ma la fahme se hadalkii ah yar fara batay waayo waa ku celin doonaa aan dhammeeyo ee daaciga saddexaad ee mudaarica facala yafcilu inuu ku yimaado sababaa waa hadduu fa'da facala fa'da haddii ay ka jiran tahay wow ha kaga jiranaato ama ya ha kaga jiranaato farqi ma leh ficli sidiisaba fa'da inuu ya kaga jiradaa qaalib ma aha waa yar yahay waase la arkaa yasaraa baa ka mid ah ee wow hadduu kaga jiran yahayna wuu fara badan yahay facalada fa'da haddii ay ka jirato daaculkasro weeyaanoo mudaarica yafcilu buu ku imaani wacada muxuu noqonayaa yaciidu wajaba yejibu wasafa yasiifu saxiix waxaa isweydiina wacadda yaciidu baad tidhahdeen soo maahan wowdii awi wacadda soo wow kama bilaabanaynin markaad mudaaracaysay wowdii xaggeed geyseen ya wowdii waa la xadfay liguuquci habayna caduwatayaha shalay soomaana soo qaadanin waa la xadfay sidaa u garo soo celin mayno wacadda yaciidu taa ma fahanteen waa yahay ficliga fa'da marka uu ka jiran yahay yafcilu mudaaricii uu ku imaanayo hal shardi buu leeyahay laba shaadna wuu leeyahay hal shardi buu leeyahay laba shaadna wuu leeyahay labada shaadaa sahlane aan hormariyo waa wahaba iyo wadara wahaba mudaaricee yahabu yahibu in la yidhaahday ahayd caynta xarfu xalqigan dal laga bale isagu waxba ma taro markan oo kale fa'da hadday wow tahay waxba ma tari karo yahibu in la yidhaahday ahayde lama dhihine yahabu baa la yidhaha iyo wadare oon maadigeedaba la isticmaalin wadare maadigeeda maqtuul weeyaano la waa lama isticmaalo amarkeeda iyo mudaariceedaa la isticmaalaa yadaru labadaasi shaad bay ku yimaadeen waa yahay hal shardina wuu leeyahay shardigaa waxaa weeyaan fa'da xarfulcillo marka uu yaallo laamta xarfulxalqi waa inuusan oolin fa'da xarfulcillaa yaalla laamta xarfulxalqi waa inuusan oolin hadduu yaalla ka warran oo waadaca oo kaluu noqday mar hadduu laamta xarfulxalqi yaallo tacaadul wax la yidhahdaa la samaynayaa fa'dan wowda noqotay laba arrimood bay dooni labada arrimoodna waxaa weeyaan ficliga yafcilu in lagu keeno kow wowda lafteeda in la xadfo liwuquucaha bayna caduwataha soo sidaa ma ahayn oo yacidu la yidhaahdo wadaca yadicu in la yidhaahdo xarfulxalqiganna laba arrimood buu doonaya labada arrimood waxaa weeye wowda in la daayo oo aan la xadfin cayntana la fadxiyo oo yowdacu la yidhaahdo saxiix ma tahay xarfulxalqiga laba arrimood buu doonayaa fa'da wowda noqotayna laba arrimood bay doone midba mid baa la siinayaa kan kalena waa laga tuuri fa'dan wowda noqotay laba arrimood bay doonaysa oo ah in caynta la kasriyo wowdana la xadfo soo ma ahan caynta la kasrin maayo wowdaasi la xadfi oo wowda xadafkeedii baa la siiyey xarfulxalqiga wuxuu doonayaa caynta in la fadxiyo wowdana la baaqiyeelo aan la xadfin wowda la baaqiyeeli maayo laakiin fadxihii baa la siini yadacu sidaa ayuu ugu imaaniyo cayntii waa la fadxiye wowdiina waa la xadfay dalaban litacaadum saxiix soo maaha ficli kasta oo fa'diisa xarfulcillo uu noqday cayntiisana xarfulxalqi yafcalu ayuu ku imaanayaayoo caynta waa la fadxini waxaa ka shaad noqday wadaxa wadaxa yadixu bay ku timaaddaa iyadu oo asalkii horey ku timaaddaa shaad weeye xagga u dhig daacigii saddexaad weeye kaasi daaciga afraad ee u dambeeya waa mudaacaf laazima ficliga mudaacaf weeyaanoo cayntiisa iyo laamtiisaa isku jinsi ah waana laazimoo mafcuul ma qaadanayo mudaacafka laasimka ah yafcilu buu ku imaanaya asnaxanna yaxinu shardi ma leh laakiin shaad fara badan buu leeyahay oo musanifka dabada uu ka mari doono ilaa dhowr iyo afartan shaad buu tirin doonaa shaadkaa berri buu noqon doonaa insha allahu tacaala tiradiisa shardise maleh waa mudaacafka laasimka ah yafcilu buu ku imaanaya waa bilaa shardi shaad buuse leeyahay ilaa afar iyo afar iyo siddeed iyo afartan wasanoo shaadi ayuu leeyahay berri baan mari doonaa insha allah waa yahay dawaaci lkasr afartaa qeyb bay noqonayaan hal maraan ku celinaya dawaaci lkasra facala mudaariceeda yafcilu inuu ku yimaado afar arrimoodaa keena caynta oo ya noqotay laamta oo ya noqotay fa'da oo xarfulcillo noqotay iyo mudaacaf laasima caynta haddii ay ya noqoto waa sida baaca yabiicu oo kale shardi ma leh oo wax loo shardinayaa ma jiro hal shaad bayse leedahay oo shaaa yashaawa laamta haddii ay ya noqoto hal shardi bay leedahay yafcilu buu ku imaanayaa mudaarica hal shardi buu leeyahay hal shaadna wuu leeyahay halkiisa shaad waa abaa ya'ba halka shardina caynta xarfulxalqi waa inuusan noqonin oo sacaa oo kale waa inuusan noqonin hadduu noqdo xarfulxalqigaa xoog badnaani hadduusan lafiif mafruuqe noqonin oo ficliga laamta ya-da kaga jiran cayntana xarfulxalqi u yaallo fa'da hadduusan ka jiranayn hadduu fa'da ka jirado cayntii xarfulxalqiga ahayd waa laga xoog badnaaniyo labada daacil kasraa ka xoog badnaani yafcilu buu ku imaanaya daaciga saddexaad facalo fa'da waa haddii ay ka jiran tahay yafcilu ayuu mudaaric ku mudaariceeda ku imaanay hal shardi bay leedahay hal shaadna way leedahay ma laba shaadna way leedahay labada shaad way leedahay waa wahaba iyo wadara oo yahabu iyo yadaru ku kala yimaado hal shardina way leedahay oo ficligaa fa'da ka jiran laamtu waa inuusan xarfulxalqi ahayn laamta hadduu xarfulxalqi noqdaana dalabu tacaadul ayaa la samaynayaayo caynta waa la fadxini fa'dina waa la xadfi mudaacaf laazima waa daaciga afraad yafcilu ayuu mudaarica ku imaanayaa mudaacaf laazima haddii uu noqdo shardi ma leh shaad badan buuse leeyahay oo musanifka ayaa keeni doona insha allahu tacaala berri ayaan mari doonaa waka cashirkeenna intaa kale ayuu ku kooban yahay xabad kale kuma dari doono weliba intaan sheegna qaar buu ka tegaya mudaaricun mudaaric mudaarica oo lifacalo u sugnaaday facalihii almaftuuxi la fadxiyey caynan mijhati cayn laga fadxiyey kaa'inun bikasri wasdihi dhexdiisa kasrihii ayuu ku dheehnaaday dhaxdii almaliixi ee wanaagsanayd bikasri wasdihi wasdihi almaliixi iyo macluumi iyo mashhuur iyo waxaas waa iska tamaamulbeyt gabayguu ku tamimayaa ee dan weyn oo kale kama laha facala mudaariceeda yafcilu ayuu ku imaanayaa macnuhu waa sidaa waa goormaa in kaana waa haddii uu yahay facalaha midla baaca baaca oo kale waa haddii uu yahay baaca muxuu u jeedaa muctalulcayni bilyaay soo ma aha meeqaa shardi buu lahaa bilaa shardin waaye laa daaciya aqwaa minhu wey meeqaa shaaduu lahaa muxuu ahaa shaaa oo keli ah saxiix in kaana midlu baaca baaca oo kale haddii uu yahay ow ataa ama ataa oo kale haddii uu yahay ataa muxuu u jeedaa muctalulaami bilyaai muctalulaami laamtu ya kaga jirnay soo ma ahan meeqaa shardi buu lahaa meeqaa shaad buu lahaa shaadka waa kee kelimatu abaa shardigana xarfulxalqi waa inuusan fa'da oolin soo ma ahayn fa'da waa inuusan xarfulxalqi oolin caynta miya a sax xarfulxalqi weligiiba fa wax kama taro caynta waa inuusan xarfulxalqi oolin saxiix soo ma ahan taa lafteeda waxaa loo shardinayaa caynta xarfulxalqi hadduu yaallo xarfulxalqigaa xoog badanoo yafcalu buu ku imaanayaa bishardi waa inuusan fa'da ka jiranayn haddana hadduu fa'da ka jiradase yafcilu baa lagu keena xarfulxalqi waxba tari maayo oo wacadda ama wacaddo oo kale haddii uu yahay wacaddo muxuu u jeedaa muctalul fa fa'duu ka jiran yahay wow iyo ya midku doonaha kaga jiranaado yafcilu buu ku imaani shardi ma leeyahay meeqa shardi shaadna laba shaad labada shaad waa kube wadara iyo wahaba shardigana muxuu ahaa fa'duu ka jiran yahay caynta caynta waa inuusan xarfulxalqi oolin wax ka jira lama arko wacadda cayntu xarfulxalqi iyo waxbana ma tarin laamta waa inuusan oolin wey laamta waa inuusan xarfulxalqi oolin saxiix soo ma ahan oo waa inuusan ahayn waa inuusan ahayn ya wadaca oo kale saxiix waka aw mudcafan ama mid la tadciifiya haddii uu yahay mudcafka oo maca lusuumi laasimnimo maceeda lala qabo mudcafka oo qad warada soo arooray mudaacaf laasim ee haddii uu yahay shardi muxuu leeyahy meeqaa shardi bilaa shardin shaadna shaad badanuu leeyahy musanifkaa keeni doonaa saxiix mudaaricun mudaaric mudaarica oo lifacaalo u sugnaaday facalihii almaftuuxi la fadxiyey caynan mijahati cayn laga fadxiyey kaa'inun bikasri wasdihi dhexdiisa kasrihiisa ayuu ku dhehnaaday dhexdii almaliixi ee wanaagsanayd in kaana waa haddii uu yahay mudaaricaasi in kaana waa haddii uu yahay facalahaasi midla baaca baaca oo kale muctalulcayni bilyaa ow ataa ama ataa oo kale muctalullaami bilyaa ow wacadda ama wacaddo oo kale muctalulfaa ow mudcafan ama mid la tadciifiya waa haddii uu yahay mudcafka oo maca lusuumi laasimnimo maceeda ahaaday mudcafka oo qad warada soo arooray وضم عين ما تعدى منه كمده وتله فاحفظه وضم قدني هوني عين ما شيء عينتي تعدى تلابي منه مضاعف حال يهي وذلك كمده وتله وياني فاحفظه حفظي halkani wuxuu ka hadlay musanifka waxaan soo sheegnay facalo mudaariceeda afar qeyb inuu qaybsamayo نوع يكسر نوع يضم نوع يفتح نوع ذو الوجهين صحيح waxaan soo sheeg waxaan ka soo baxnay nawcun yuksaru afar daaci buu lahaa afartiisii daaci buu soo sheegay mudaacafkii laasimka ahaa ee min dawaaci lkasri ka mid ahaa shaad uu leeyahaa noo dhiman oo usan sheegin uu soo wadaa shaadkii intuusan bilaabin ayaa wuxuu bilaabay nawcun yudammu nawcun yudammu nooca la damiyo asna afar ah afartaa mid ka miduu soo hormariyey kaasina waxaa weeyaan mudaacaf mucaddo ah waa mudaacaf oo laamta iyo cayntaa isku nooca isla markaana waa mucaddoo mafcuul buu qaadanayaa yafcuulu buu ku imaani sababku u soo hormariyay isagoon shaadka sheegin waxa weeyaan labada mudaacafuu isu munaasabaynaya oo laba jaanib bay munaasibka isaga isaga eg yihiinoo mar mudaacaf bay isla yihiin midna waa mucaddo midna laasim weeyaane marra mid walba shaad buu leeyahay oo mid qiyaaskiisa kan kale u shaada mudaacafka laasimka ah qiyaaskiisa waa yafcilu shaadkiisana waa damma yafculu inuu ku yimi marra yamuru baan arki doonnaa marra waa mudaacaf laazima yamiru inay ku timaaday ahayd shaadnimo yamuru ugu timaadaa waayahay mudaacafka mucaddaha ah yafculu ayaa u qiyaasa inuu ku yimaado madda yamuddu shaadkiisana yafcilu buu ku imaanayaa musanifkaa soo wada mudaacafkii laasimka aha qiyaaskiisa mudaacafka mucadduhu shaad u yahay mudaacafka mucaddahe qiyaaskiisana mudaacafka laasimku shaad u yahay dhankaana wuu isaga munaasabaynaya marka wuxuu leeyahay ficligii maadi ee calaa wasni facala ku yimid haddii uu mudaacaf yahay oo cayntiisa iyo laamtiisa ay isku jinsi yihiin isla markaana mucaddo uu yahay ee mafcuul uu qaadanayo mudaariciisa yafcuulu ayuu ku imaanayaayo nawcu yudamu ayuu gelayaa min dawaaci dami weeya damada waxyaabaha keeno ayuu ka mid yahay dawaacu dam oo afar noqon doona mid ka mid ah weeyaan waa yahay saddexdaa kale lagu keeni doonaaye intaasuu halka ku qoray wa dumma god caynamaa mudaaricayntii tacaddaa tilaaday oo mafcuul qaatay minhu min almudaacafi mudaacaf xaggii xaal uu ka ahaaday wadaalika kamaddahu weeyaan maddahu wuu jiiday yamudduhu buu mudaaricii noqoni wuu jiidayaa yamudduhu watallahu wuu legday yatulluhu wuu legdayaa watallahu liljabiini aaya qur'aan sooma ahayn yatulluhu wuu seexinayaa dhinacuu u seexinaya tallahu liljabiin dhinac buu u legday ee sanashuddu cadudakaa ka mid ah shadda yashuddu cadda maaha cadda yacudduhaa faxfadhu intaa xifdi yacni facala mudaacafkeeda laasimka mucaddaha ah yafculu inuu ku imaanayo faxfadhu xifdini yahowni faduu tacadin qad yaji bikasrin kadaaka laasimun bidami fadri faduu tacadin tacadi mid u saaxiibihi yajiu wuu imaan qad yajiu wuu imaanayaa qad yajiu inuu yimaadaa suurowdaa bikasrin kasra inuu ku yimaado laazimun laazim laasimka oo bidamin damo ku dheehan kadaaka asna waa la mid ee fadri ogowniyahowni yani wuxuu u jeedaa mudaacafka mucaddaha ah qiyaas ahaan wuxuu ku yimaadaa yafcilu saxiix mudaacafka mucaddaha ah qiyaas ahaan wuxuu ku yimaadaa calaa wasni yafcilu hee yafculu miya min dawaaci dam saxiix yafculu buu ku yimaadaa faxfadu waa gii adeer ku lahaa soo ma ahan yafculu mudaacafka laasimka ah wuxuu ku yimaadaa yafcilu soo ma aha yacni wuxuu leeyahay mudaacafkii mucaddaha ahaa waxaa suurowdaa yafcilu inuu ku yimaado mudaacafkii mucaddaha ahaa ee qiyaas ahaan yafculu inuu ku yimaado ay ahayd shaadnimuu yafcilu ugu imaanaya taa ma la fahmay mudaacafkii laasimka ahaa ee qiyaas ahaan yafcilu ugu imaan jirayna shaad ahaan ayuu yafcilu ugu imaanaya war intaasoo lama fahmin intaa keliyuu sheegaya faduu tacaddin tilaabid mid u saaxiiboo mafcuul qaadasho u saaxiiba isla markaana mudaacafa qad yajii'u inuu yimaadaa suurowdaa bikasrin kasre inuu ku yimaado yafcilu ku yimaado shaadnimo ilaa damaa asal u ahaaye laazimun laazim mudaacaf laazim ah laasimka oo bidamin damo ku dheehanoo yafcilu lagu keenay kadaaka asna waa la mid qad yajiiwa inuu yimaado shaadnimo ugu yimaadaa suurowdaa oo mudaacafka laasimka ee yafcilu baa qiyaas ahaydee yafculu inuu ku yimaado way dhici karta ee fadri ogowniyowni sida wa alzamu lkasra bificlin waaxidin min almucaddaa xabbahu fajaahidi halkanna wuxuu ka hadlayaa waxaan nidhi mudaacafka mucaddaha qiyaas ahaan wuxuu ku yimaadaa yafculu soo ma aha shaadnimana yafcilu buu ugu yimaadaa haddaba mudaacaf mucaddaa isla markaana shaadnimo yafcilu ugu imaanaya laba qeyb ayuu u qaybsamay qayb waa dulwajhayn qaybna waa dulwajhin waaxid qayb wejkan shaadka ahee yafcilu keli ayuu ku yimaadaa si kale kuma yimaado qaybna dulwajhayn weeyaanoo shaadka yafcilu wuu ku imaanay qiyaaska yafciluna wuu ku imaanay qoladaa halka wej u saaxiibka ah oo yafcilu kasraha kelia ku shaadoobay hal ficli wey walaa aani halkaa ficlina waa xabba xabba wuu jeclaaday yaxibba wuu jeclaanayaa qiyaasku wuxuu ahaan lahaa xabba zaydun camran zayd camar uu jeclaaday waa mucaddo soo ma ahan waana mudaacaf yaxubbu in la yidhaahdaa yaa qiyaasku ahayd soo ma ahan weligii yaxubbu kuma imaanin yaxibbu buu ku yimaadaa kasruu ku shaadoobay kasraha keli ayuuna ku yimaadaa saxiix ma tahay taasuu ka hadlaya waltazamuu way laasimeen nimankii sarfiyiin ahaa waxay laasimiyeen waltazamuu waxay laasimiyeen sarfiyiin alkasra kasra waxay laasimiyeen bificlin hal ficli bificlin ficliga oo waaxidin mid ah ficliga oo min almucaddaa mudaacafka mucaddaha ka mid ah xabbahu weeyaane fajaahidniyahow dadaal waltazamuu waxay laasimiyeen alkasra kasra waxay laasimiyeen xabbahu mafcuulu haali looga dhigo taasaa ka fiican waltazamuu waxay laasimiyeen alkasra kasra waxay laasimiyeen xabbahu ayay laasimiyeen bificlin mutalabisan xaal uu yahay mid ku dheehan bificlin ficliga oo waaxidin mid una ficliga oo min almucaddaa kuwa la tilaabinaya mafcuulka qaadanaya ka mid a ee fajaahi dadaalniyahowni wajhaani fiiha rawa calla calala washadda bata nama rama rama alcamala washajahu waaddahu wanahahu faclan bihaada wanshuran wabuhahu wajhaani laba wej fiiha ra'ya wacalla calalan iyo washadda washadda iyo wabata iyo wanama iyo warama alcamala iyo washajahu iyo waaddahu iyo wanahahu ayay ku sugnaadeenee faclam ogow bi haadaa warkani wanshur fidi oo wabuhahu faafiniyowni ee waxaan idhi facala isla markaa mudaacafa haddana mucadoo mafcuul qaadani waxay ka mid tahay min dawaaci min dawaaci dam yafculu buu ku yimaadaa mudaarica soo maaha shaadnimana yafcilu buu ku yimaadaa shaadkeeda laba qeyb ayuu u qeybsamayey qayb kasre keli ayuu ku shaadoobay waa xabbahu halkaa ficli oo yaxibbu keli ayuu ku yimaadaa qaybna dulwajhayn weeyaanoo qiyaaskii damaha wuu ku imaanayaa kasrana wuu ku imaanay yafcilu wa yafcilu qoladii dulwajhaynka ahayd ayuu musanifka meesha ku sheegay sagaal ficlina weeye sagaalkana wuu tiriyey sagaal ficli buu dabada ka maray sagaalkaa ficli lafdigooda macnihii in la fahmo iyo qaabka loo mudaaracaynaya keli wey wax sii adag ma aha marka wajhaani laba wej kaa'inaani labadaa wej waxay ku sugan yihiin fii harra harra wuu nacay harra zaydun camran zayd camar wuu nacay nacaabkii ayaa wuxuu keenay inuu guuxo harra asluluqihii waxaa laga keenay eyga guuxiisa oo kale yaa hariir la yidhaahdaa marka wuu nacay oo sidaa ey guuxayoo kale uu guuxayayay u eg tahay harra wuu nacay bimacnaa kariha weeye wuu nacay yahiru wayahuru wa calla wuu durduuray calalan durduuritaan waraabka labaadaa calal la yidhaahdaa yacni xoolaha marka inta darka la keeno ay cabbaan geela u badan oo mar labaad lagu soo celiyo markaa labaadaa calal la yidhaahdaa marka horena nah- nahil baa la yidhaahdaa nahal masderka waa nahal ficligana waa nahil wa calla wuu durduuray calalan durduuritaan ayuu durduuray yacillu wayacullu calla wuu jiraday ayaa jirtaa saara caliilan waxaa kaloo jiraa calla wuu maaweeliyey yacni wuu sabsabay oo wuu maaweeliyey maaweelin waa la yaqaanaa lafteeda way jirtaa wa innii kafaanii faqda man laysa jaaziyan bixusnaa walaa fii qurbihi mutacalalun ee laamiyat lcarab shanfar ayee gabaygiisuu ka mid yahay wa innii kafaanii waxaa iiga filan man laysa jaaziyan bixusnaa waxa wanaagsan ruuxa aan jazaynaynin waxaa iiga filan walaa biqurbihi mutacalalun ku dhowaanshihiisana wax la isku sabsaba aan ahayn alaaatu asxaabi saddex qolaa iiga filanoo qalbi adag iyo seef aan ku dagaalamo iyo leebab iyo waxaasa wataa waxaas uu sii wadeen marka qolyaha way baxayaane calladani macnaheeda waa durduuritaan waraabka labaad wa shadda wuu xirxiray shadda mataacahu alaabtiisii buu xirxirtay yashiddu wayashuddu wa batta wuu gooye batta alxabla xariggii buu gooye ama batta alaaqa alaaqii buu gooye yabittu wayabuttu wa nama wuu faafiyey nama alxadiida calaa wajhi lifsaad sheekadii buu faafiyey inuu wax fasahaadiyo darteeda oo ruuxuu sheeko ka qaadayaa ruux kaluu u geynayaa danta uu ka leeyahayna inay dagaalamaan weeyaan ama isnacaan oo kala tagaan namiimkii way namma yanimu wayanummu waramma wuu wanaajiyey alcamala shaqaduu qabanayuu wanaajiyeyoo shaqada si fiican ayuu u qabtay yanimu wayanummu washajjahu wuu dakray oo madaxuu ka dhaawacayoo ka dakray yashiju wayashuju waaddahu wuu u dhibaatogeliyey arrinkaa inuu sameeyo ku khasbay wuu u dhibaatogeliyey yaiduhu wayauduhu wanahahu wuu faafiyey naha alkhabara warkii buu faafiyey si caadi buu isaga faafiyey yanihu wayanusu faclam ogow bihaadaa intani ogow wanshuran fili wabuhahu faafina dadka u wada sheeg wallahu aclam sala allah wslam wbaaraka ala